alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadihi ilaa ywm اddiin qaala albukhaariyu raximah اllah baabun hal yusallii ma tukinaya alimaamu imaamkii biman xadara cidda timi manaa waktiga ay jiraan alcilal almurakhisa litakhaluf can اljamaaca asbaabta banaynaysa salaatu ljamaaca in laga hadrho marka ay jiraan cidda timi ee isa soo kaliftay imaamku jamaaco ma tukinayaa wa hal yakhtubu ma khudbadeynaya yowma aljumca maalinta jumcaha fi lmatar ay fii xaali lmatar wakhtiga roobku uu da-ayo oo dad fara badani jimcihii ay ka hadhayaan roobka awgii qala xadaثna cabdالlahi bn cabdilwahaab qala xadaثna xamaad ibnu zaydi qala xadaثna cabdاlxamiid صaaxibu الziyaadiy qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay cabdالlahi bn اlxaariث oo qaala yihi khaطbna bnu cabaasin waxaa noo khudbadeeyey ibnu cabaas fii ywmi maalin dii radgin dhoobo u saaxiib ah roob daaya awgeed faamara waa amray almuadina muadinkii lamaa balaga markuu soo gaadhay xaya cala asalaa qaala wuxuu uhi ibnu cabaas qul waxaad tidhaahdaa muadinow alsalaatu fi rixaal salaadu waa mid guryaha dhacaysa guryaha lagu tukanayo fanadara waa eegay bacduhum barhkood ilaa bacdin barhkii kalu eegay fakaanahum waxaabaad mooddaa ankaruu arrinkaa inay saluugeen faqaala wuxuu uhi kaanakum waxaad idin moodaa ankartum haada in asalaatu fi rixaal aadaanka in lagu daro inaad saluugteen ina haada arrinkaa facalahu waxaa sameeyey man huwa mid isagu khayrun minii aniga iga khayr badan bimacnaa muadinkii sidaa inuu yidhaahdo faray yacni اnabiya sala اllahu calayhi wasalam rasuulka ayuu ujeedaay inahaa cazmat inahaa jumcuhu cazmat waa fariida waa faral weyi wa inii aniguna karihtu waxaan nacay an uxrijakum inaan idin dhibo oo haddaan xaya cala asalaa oo qura aan idin idhaahdo macnaa inay idinku waajibto inaad jumcaha timaadaanoo dabeetana taasi dee dhibaata ay idinka soo gaadho roobka iyo dhoobada jirta awgeed وعن xmاd عن cاaصم عن cبداللahi بن الxاrث عن بن cabاس نaxوه غayra أنhu qاal hase yeeshe wuxuu yihi karihtu waxaan dhibsaday an uaثimakum inaan idin dembaajiyo fataji-uuna aad timaadaan taduusuuna طiina idinka oo ku istaagaya dhoobada ilىa rukabikum ilaa jilbaha iyadoo idin qabanaysa marka xadiidkan baabun hal yuصلi الإimaamu bman xadra hal yakhtub yowma aljumucati fi lmaطar labada masaleba daliil buu yahay oo sideedaba marka la leeyahay marka cilalku ay jiraan alcilal asbaabaha jamaacada in laga hadho banneeyaa inuu qofku gurigiisa ku tukadaa ma ma sunna inaanay waajib ahayn waa iska caddahay oo dee xadiidkii shalayna soo marayba rasuulku isagoo aada u xanuunsanaya waa kii yimi salaatu ljamaca laakiin ma linadbiba mise waa lilibaaxa qofka miyaa loo baneeyey uun mise waaba sunne inuu guriga iskaga tukadaa sida markaa saxiixa dee axaadiidani ay tusinayso waa lilibaaxa qofka way u bannaan tahay uun walihaadaa qofka isagu yimaada amaba se isa soo kalifa ee masaajidka yimaada qof sunno khilaafay noqon maayo inuu waajib ka tegey iska daayo waxaa xadiidkan markaa ibnu cabaas uu tusinayaa haddii asbaabihii jamaacada in laga hadho banaynaya ay jiraan imaamkii inuu salaadii jamaacada iyo tii jumcahaba uu oogayo oo ciddaa timi uun uu tukinayo waxaana ahlucilmiga qaarkood ay ka qaateen xadiidkan alcilal اlmurakhisa litakhaluf can salaati اljamaca wa fii xaqi axaadi الnaas ama alimaam waman taquumu bihim اljamaaca miman huwa fi اlmasjidi aw qariibu minhu fayajibu calayhim iqaamaة اljamaaca dadka markaa xaadkooda ama dee marka qof qof loo eego ayuunbaa asbaabtani ay banneeyaan in jamaacada laga hadho laakiin imaamka waajib bay ku tahay inuu jamaacadiiyo jumcihii labadaba uu oogo an yuqiima aljumucata waaljamaaca oo masaajidkii roob kasta hadda ee jamaaca la-aani inay ka dhacdo salaad la-aani ma aha iyo jumca la-aani inay ka dhacdo walihaada ba imaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu masaladaasi kala mid dhigay masalada haddii ay kulmaan ciidda iyo jumco haddii ciidda iyo jumcuhu ay kulmaan qofkii salaada ciidda tukaday dee salaaddii jumcu waa ka dhacaysaa duhur buu iska tukan karaa laakiin imaamka waxaa waajib ku ah salaaddii jumcaha inuu oogo iyo cid salaada jumcuhu ay ku oogmaysaa inay tagaan oo halkii markaa jumcaha iyo jamaacadu markii hore fardulcayn ay ka ahaayeen oo nin waloo markaa baaliq oo mukalafa caaqilo laga rabay inuu yimaado waxay isu bedelaysaa un fardu kifaaya oo imaamka iyo in kale intaa masaajidka joogtay iyo inta masaajidka u dhowi inay jumcihii oogaan hadday maalintu jumco tahay haddii kale salaaddii jamaacada inay oogaan waa waajib weeye oo haddii dhammaantoodba ay ka wada hadrhaan oo ay guryahooda iskaga wada tukadaan maca imaamkii fardulkifaaya halkaa ku dayacmay bay noqonaysaa oo dhammaantoodba waa dembaabayaan walihaada baa sida ku sugan xadiidka anas ee saxiixeynka ku yaala markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo khudbadaynaya ninkii acraabiga uu soo galay ee abaarta ka cabanayay ee rasuulku ilaahay uu baryey roobkii soo daatay rasuulka oo mimbarka ku taagan ilaa jumcihii kale ayuu socday jumcihii kale isagoo sidii u da-ayay rasuulku salaaddii jumcaha haddana waa oogayey waa kii ninkii caraabigaa soo galay isagoo roob ka cabanaya jumcihii kale rasuulku uu ku ducaynaya allahuma xawaalayna walaa calayna marka intuu roob da-ayey marnaba rasuulku jamaacada iyo jumcaha kama tegin marka hadi waa masale muhima jiddan in jumcaha iyo jamaacada axaadu naas ay ka hadhi karaan laakiin imaamka iyo cid kale oo dee salaadaasi ay ku oogmi karto inay waajib ku tahay inay oogaan haddii marka ay oogi waayaanna waxay noqonaysaa ummadoo dhamm inay dayacday fardu kifaaya inay dayacday bay noqonaysaa masalada kale waxay tahay ibnu cabaas wuxuu le inahaa cazma wa inii karihtu an uxrijakum riwaayadda kale an uahimakum muxuu hadalkaa uga jeedaa hadalkaa wuxuu uga jeedaa ibnu cabaas waxaa hadalkiisa ka muuqata aimada qaarkoodna ay ku tegeen sida alimaam abu cabdillaahi axmed ibnu moxamed ibnu xambal haddii uu muadinku yidhaahdo xaya cala asalaa ama roobada-ya ama qabow ha jiro ama dabayla ha dhacayaan oo aanu raacin asalaatu fi rixaal ama wax la macno ah in la ajiibaa waajib bay noqonaysaa in la ajiibo oo la yimaadaa waajib bay noqonaysaa markaa markuu leey ibnu cabaas karitu an uahimakum waxaan dhiibsaday inaan idin dambaajiyo oo hadday xaya cala asalaa oo qura lagu dayn lahaa oo asalaatu fi rixaal aan la raaciyeen inaad xaya cala asalaada ka jawaabtaan oo aada timaadaan waajib bay noqon lahayd haddaad ka hadhaanna maxaad noqon lahaydeen aahimiin markaa taasina waa masalo kale haddii muadinkii iyadoo roob da-ayo ama dabayli jirto ama qabow jiro aadaankii xaya cala asalaa uu yidhaahdo asalaatu fi rixaalla meellaba aanu ka gelin iyo kelimaadka kale dee lamid ee tilmaamaya in ay rukso tahay qofkii gurigiisa ku tukanaya waajib bay noqonaysaa in xaya cala asalaada laga jawaabo qof kastoo maqle uu ka jawaabo oo mar haddii lagu yeedhay ruksadii meesha waa ka baxaysaa qaala xadahanaa muslim ibnu ibraahim walihaada waa kiina soo maray xadiidkii aynu hore u akrinay ee ninkii saxaabiga ahaa ee maalin aada u qabow subax aada u qabow lahaa alla muadinku miyuu yidhaahdo asalaatu fi rixaal manaa macnaheedu waa maxay haddaanu sidaa odhan lahayn inu inuu yimaadaabaa waajib ku noqon lahay markaa sidii unbuu ilaahay muadinka uu uga dhawaajiyey muadinkiibaa waxa weeyaan yidhi waman qacada falaa xaraj qofka gurigiisa iska fadhiistay ku tukada falaa xaraja falaa itma caleyh قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أن ويدي أبا سعيد الخدري فقال وحري جاءت وحاتم سحابة ضرورة فمطرت weydaade xataa saala saqfu ilaa saqafkii masaajidku uu darooray wa kaana wuxuaa saqafkuna min jariidi nakli laamaha timirta mid laga sameeyey fa uqiimat isalaatu salaadii baa la aqiimay fara-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahu yasjudu ku sujuudaya fi lmaa'i biyaha iyo watiini dhoobada xataa ra-aytu ilaa aan arkay ahara tiini dhoobada raadkeedii oo fii jabhatihi rasuulka salaantiisa ku taala marka xadiidkanina waxa uu tusinayaa takhaluf can اljamaaca min ajli اlmaطr inay tahay shay mubaaxa uun weliba axaad nnaas mubaax u ah oo imaamku isagu mar walba uu tuki tukanayo dadka ciddii timaadana uu tukinayo walihaadaba iyadoo saqafkii uu daroorayo oo masaajidka waxa weeyaan dhexdiisii dhoobe iyo biyo isdhex qaadayaan ayaa rasuulku salaadii jamaacada uu oogay saynu sheegnina marnaba lama sheegin rasuulku ila iimaan buu ahaaye in roob ama wax kaloo la mida daraaddeed salaadii jamaacada gebigeedaba uu baajiyey walihaada waynu ku celinaynaaye salaatu ljamaaca lama baajinayo min ajli lmaطr walaa min ajli gayri wasalaatu ljamaaca imaamka iyo man xadara macahu cidda u timaada mar walba way oogayaan oo fardu kifaayay noqonaysaa xaaladda ay isu bedelaysa marka ciddii timi uu rasuulku tukiyey calayhi salaatu wasalaam kii adhayna waa hadhay imaanshaha markaa waktigaa la imanayaana dee maaha mid mamnuuca bal imaamka iyo in kale oo salaadu dee salaatu jamaaco ay ku noqoto inay yimaadaan waa waajib sidaa aynu tilmaanay xadiidkuna insha allahu tacaala waa inoo iman doonaa de waa xadiidkii ka warramaya leylat lqadriga qال xdثna adم qال xdثna شhuعبة qال xdثna أنس بن sيrيn qال samictu waxaan maqlay aنس aنس بن malik wey oo yqulu leh qاla rajuل nin ba wuxuu hi min aلأnصاari anصاarta kamide inii anigu laa astaطiicu ma awoodo الصaلاaةa macaka inaan kula tukado on jamaacada imaado markaa sababta aan u awoodayni maxay ahayd wakaana wuxua ninkaasi rajula nin buu ahaa ضkma aad u buuran oo buurni markaa la dhaqaaqi karila masa gurigiisu leyn masaajidka markaasi uu ka fogaabay u muuqataa wa sanaca waa u sameeyey lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka طacaama raashin fadacaahu rasuulka waa ugu yeedhay ilaa mansilihi gurigiisii fabasata lahu rasuulka wuxuu u kala bixiyey xasiiran caw wanadaxa waxaanuu ku rusheeyey طarafa alxasiiri cawda darafkeedii buu rusheeyey fasallaa calayhi wuxuu ku tukaday rakcatayn faqaala rajulu nin baa wuxuu ihi min aali ljaaruud ka mida reer jaaruud nin ka mida ayaa wuxuu yidhi lianasin wuxuu ku uhi akaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku miyuu aha yusallii mid tukada adduxaa barqadi qaala wuxuu ihi maa ra'aytuhu maan arag sallaahaa isagoo tukaday ilaa yowmaidin maalintaa mooyaane waa intii ogaa buu ka warramay anas binu maalik marka xadiidkanina waxa uu tusinayaa in buurnida aan lala soo dhaqaaqi karahayni ay ka mid tahay asbaabaha qofka u bannaynaya inuu salaatuljamaaca uu ka hadho waayo ninkaa cillo kale looma sheegin sabab kale oo salaatuljamaaca uu uga hadhay ilaa annahu kaana rajula dakman citbaan ibnu malik xadiidkiisa iyo xadiidkani waa is-shabahaan waxaana xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood ku soo arooray inuu ka mid ahaa ninkani min cumuumati anas anas anas ibnu malik adeeradii laakiin xadiidkan iyo xadiidkii citbaan laba xadiid bay kala yihin waa marka koowaadee citbaan sababtu jamaacada uga hadhaya waxay ahayd waxa weeyaan daraarat lbasar waa indho darnaan ama indho la-aan ayay ahayd ninkanna waa lidakhaamatihi ta labaad citbaan ibnu malik dee adeer dhow uma ahayn inay qabiilada khasraj isugu yimaadaan mooyaane adeer dhow uma ahayn anas ibnu malik saxaabiga la idhaahdo radia allahu canhu wa kaana rajula dakman wuxuu leeyahy ay samiina nin shilis buu ahaa wa fii hada lwaصfi ishaaraة ilى cilati takhalufihi waqad caddahu ibnu xibaan min alacdaar اlmurakhisa fi اtaأhuri can اljamaaca baabun idaa xadara طacaamu raashinkii haddii la keeno wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqiimo maxaa la yeelayaa ma raashinkaa la horeysiinayaa in la cuno se salaada la horeysiinaya wa kaana bnu cumar wuxuu yabda-u mid ku bilaabo bilcashaa'i cashaduu ku bilaabi jiray oo salaada maqrib intaanu tukan buu horta cashayn jiray haddii cashada lasoo dhigo wa qaala abudardaa wuxuu ihi min fiqhi lmari qofka fiqigiisa waxaa ka mid iyo fahamka diinta uu leeyahay iqbaaluhu inuu qaabilo calaa xaajatihi baahidiisa raashinka uu qabo xataa yuqbila ilaa uu qaabilo intaa dabeed calaa salaatihi salaadiisa wa qalbuhu faariqun iyadoo qalbigiisu uu ka maran yahay daymood uu daymoodo raashin iyo wax lamida xaggiisa oo qalbigiisu waxa weeyaan salaada mooyaane dhinac kale aanu u jeedin oo khushuuc dhammaystiran markaa uu la iman karo waa iskhilaafsan yihin markaa hadalka ibnu cumar iyo hadalka abudardaa sidaasi ayaanay ahlulcilmigu ay isu khilaafeen oo ibnu cumar wuxuu ka dhigay muطlaqan mar haddii raashinkii lasoo dhigo ama raashinkaasi baahi daran ha u qaba aye ama yaanu u qabine inuu iska cunayo raashinkiisa oo kadib salaada uu tukanayo walow jamaacadu ha dhaaftee abudardaana xaaladiisa ayuu markaa ka hadlay oo hadduu raashinkaa xaajo u qabo oo qalbigiisu uu ku maqnaanayo markuu salaada galo markaasuu raashinka horeysiinaya laakiin haddaanu qalbigiisu raashinkii ku maqnaanahayn isagoo salaadii galay salaadiisa inuu iska tukanaya hadalka abudardaa uu tusinaya qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa yaxya can hishaam qaala xadaanii abi waa hishaam ibnu curwa qaala xadaanii abi qaala samictu waxaan maqlay caaisha can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuula ka warinaysa anahu qaala inuu yihi idaa wudica marka lasoo dhigo alcashaau cashadii wa uqiimat isalaatu salaadana la aqiimo fabda-uu bilcashaa'i dee cashada ku bilaaba oo horeysiiya intaydaan tukan salaaduna waa salaad maqrib oo xadiidku ka hadlaya la soco qaala xadaanaa yaxya ibnu bukayrin qaala xadaana leyt can cuqayli can ibni shihaabi can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu uhi idaa qudima alcashaau haddii cashadii lasoo qadimo lasoo dhigo fabda-uu bihi ku bilaaba qabla an tusalluu intaydaan tukan ka hor salaata almaqribi walaa tacjaluu ha ka degdegina can cashaa'ikum ee weliba ka bogta qaala xadaanaa cubayd ibnu ismaaciil can abi usaama can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara qaala wuxuu ihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam idaa wudica haddii lasoo dhigo cashaau axadikum midkiin cashadiisa wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqiimo fabda-uu bilcashaa'i cashada ku bilaaba walaa yacjal yaanu degdegin macnaa kaa cashada loo soo dhigay xataa yafruqa minhu ilaa cashadiisa uu ka faaruqayo wa kaana bnu cumar wuxuu a yuudacu lahu mid loo soo dhigo atacaamu raashinka wa tuqaamu salaatu oo salaadana la aqiimo falaa yaatiyaha ma iman jirin salaadaa la aqiimay xataa yafruqa ilaa raashinkiisaas uu ka faaruqu dhammaysto wa inahu xaal inahu la yasmacu xaal uu maqlayuu sidaa yeeli jiray qiraa'ata alimaam imaamka qiraa'adiisa wa qaala zuhayrun wuxuu ihi wahb ibnu cuhmaan can muusa ibni cuqba can naaficin can ibni cumar marka mucallaq maha waa bisanad ilawal weeye qaala qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam idaa kaana axadukum midkiin hadduu yahay cala aطacaami raashinkii mid dul fadhiya falaa yacjal yaanu degdegin xataa yaqdiya ilaa uu gudanayo xaajatahu baahidiisa minhu raashinkaa uu ka gudanayo wa in uqiimati salaatu salaadii ha laba aqiimabe rawaahu ibraahim ibnu lmundir can wahb ibni cuhmaan wa wahbuna waa madin madiiniyun weeye nisba ila lmadiina marka bukhaari raximah llahu tacaala baabka xukumkiisa si go-an uma sheegin oo baabun idaa xadara aطacaamu wa uqiimat isalaatu macnaa jawaabtii waa xadfay amaba se waa jaray waayo khilaaf ayaa mas'alada ku sugan khilaafkana waad aragtaayo dee ibnu cumar iyo iyo abudardaaba waa isku khilaafeen oo ibnu cumar wuxuu axaadiisan ku qaaday calaa iطlaaqiha mar haddii raashin lasoo dhigaba ama baahi ha u qabo qalbigiisu ha daymoonayo markuu salaada galo ama yaanu daymoonine inuu raashinka horta cunayo isagoo axaadiidan uu warinaayo daahirkeedaa ku qaatay jacala jamiic اlaxwaal mid ka hadlaysa ka fahmay abudardana wuxuu ku qayday ida kaana alqalbu mashquula bilakl haddii qalbigiisu uu ku mashquulayo cuntadaas ayuunbuu cuntada horeysinaya haddii kalena salaada ayuu horeysinaya nadaran lilcila oo sababtu waa maxay sideedaba manaa loo jideeyey arintan wa lianlaa yanshagila qalbuhu biاطacaami can الsalaa waa si aanu qalbigiisu salaada uga mashquulin raashinka aan ugu mashquulin dee markaa xaaladaasi marka ay jirta ayuunbuu raashinka horeysiinayaa laakiin haddii kale salaadiisu horeysiinaya lianna alxukma yaduuru maca cilati wujuuda wa cadaman xukumku dee ciladiisa ama sababtiisa ayuunbuu la socdaayo haddii la helo sababtiina xukumkii waa la helay haddii la waayena xukumkii waa la waayi doonaa marka raashinka sideedaba laga hadlaya horta waa raashinka lasoo dhigay idaa wudica idaa qudima alcashaa idaa quriba alcashaa alfaadaasaa soo aroortay oo haddii raashinkii aan laba soo dhiginba raashinkii xadara oo tusaaleaan waa yaallaa oo madbakii buu yaallaa dee haddii la doono waaba laga gurayaaba ama waaba laga gurayba laakiin lam yuqarab lilakl qofkii lama soo hordhigin axaadiidani taa shaqo kuma leh waa marka raashinka lasoo hordhigo oo loo soo qadimo ay axaadiidtani ay ka hadlayso salaada la sheegayaana waa tee axaadiidu markaa qaar badan oo ka midii salaada maqrib bay gooni u sheegeen fabda-uu bilcashaa iyo fabda-uu bihi qabla an tusaluu lmaqriba iyo idaa wudica alcashaau axadukum saa'imun markaa riwaayaadkaasoo dhami waxay tilmaamayaan salaaddu inay tahay salaada maqrib laakiin dee waxaa jira riwaayaadkan mutlaqa ah ee salaada maqrib aan ku gaar yeelahayn idaa wudica idaa kaana axadukum cala aطacaami falaa yacjal xataa yaqdiya xaajatahu minh wain uqimat isalaa waxaa la mida xadiidka caaisha ee muslim uu warinaya laa salaata bixadrati acaam waa caam dee salaadi ma jirto iyadoo raashinkii uu yaallo bimacnaa yaan la tukanin ee horta raashinkaa lagu bilaabo walaa wahuwa yudaaficuhu lakbathaan iyadoo qofka kaadi ama saxara ay cudhaysana inuu tukado ma aha marka sida saxiixa ah axaadiidta waxa weeyaan cumuumka tilmaamaysa iyo xadiidkan maqribka tilmaamayaana dee iska hor iman maayaan oo waa takhsiisu bacdi afraadi alcaami bidikri laa yufiidu takhsiis afraaddii caamka haddii si gaara loo sheego oo lagu sheego bixukmin yuwaafiqu xukma alcaam xukumka caamka xukum waafaqsan taa takhsiis lagama qaato oo iminka salaadihii o dhan baa la sheegay laa salaata bixadrati acaam markaas haddana salaaddii maqrib gooni loo sheegay xukumkan salaada maqrib loo sheegay iyo iyo xukumka salaadaha guud ahaan loo sheegayna dee waa iswaafaqsan yihin marka lama odhanaya axaadiidan salaada maqrib sheegtay baa khasisaysa axaadiida salaadaha guud ahaan u sheegtay nacam ahlulcilmiga waa isku khilaafeen oo jamaahiir ulculamaa waxay leyihin amarkan fabda-u bilcashaa waa amru nadbin weeye oo bimacnaa wujuub waajib ma aha oo waa iskaga tegi karaa raashinkii oo salaadiisa waa iska tukan karaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay waa waajib waana culimada qabta inay khushuucdu waajibtay mar hadduu raashinkaasi khushuucdii wax yeelayo si aanu khushuucda waxba u yeelin in raashinkaasi la cunaa waa waajib bay yidhaahdeen sida markaa saxiixana waxaa dee lagu qaydayaa waxaa markaa lagu qaydayaa xaaladda uu sheegay abudarda nadaran lilcilla iyadoo cillada iyo sababta waxa weeyaan la eegaayo xadiidkan ma waxa uu ka hadlayaa qofka raashinkii bilaabay mise ka aan bilaabinba ahlucilmiga qaarkood ba waxa waxaa laga hadlayaa ka raashinkii weli aan bilaabinba laakiin ka raashinka bilaaba ee dee waxoogay uu gaajada ku jabiyo oo nafta uu ku qanciyo dardarsaday kaasi isagu waa inuu waa inuu kacaa bay yidhaahdeen laakiin taasi daahirulxadiid iyo fahamka ibnu cumar labadaba waa khilaafsanta oo dee xadiidka rasuulku wuxu uhi falaa yacjal xataa yaqdiya xaajatahu waxaana la odhan karaa kaasaaba kasii daranba oo dhadhanshawaalan horaa loo yidhi bimacnaa qofku haddii wixii uu dhadhamiyo baahida uu u qabo iyo qofka waxaan dhadhaminba baahida u qabo waxa daranka dhadhamiya ee weli dee aan baahidiisuna aanay dhammaystirmin marka waa isku mid kii aan bilaabin iyo kii bilaabay labada mid waliba waa iska cunayaa raashinkaa ilaa uu xaajadiisa iyo baahidiisa ka gudanayo oo qalbigiisi oo raashinkaa aan ku maqnayn uu salaadda waxa weeyaan uu gelaayo waa yahay laakiin taa waxaa shardi ah inaanu waktigu aanu bixin oo hadduu ka baqaayo inuu waktigu baxo hadduu raashinkaasi sii wado waa inuu raashinka uu ka tago oo uu salaada waxa weeyaan tukado waayo salaad waktigeeda la tukado oo khushuucdeedu ay yar tahay iyo iyo salaad waktigeedii laga saaray walow bikhushuucin ha lagu tukadee dee waxaa fiican salaad waktigeeda la tukado khushuuceedu haba yaraatabe lianna alwaqta waa min acdami waajibaati asalaa waktigu waajibaadka salaada kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay labada mafsado oo ah in raashinkaa laga tegay uu khushuuc yaraan keena waa mafsado in salaada waktigeedii laga saaraana waa maxay waa mafsado kale dee laba mafsado hadday istacaarudaan oo ay noqoto in miduun la sameeyo oo aan labadaba laga wada baaqsan karin tayar baa la sameeyaa si taweyn looga badbaado wa diduhu tasaaxumu lmafaasid yurtakabu aladnaa min almafaasidi hadi waa min qawaacid ashariica haddii laba mafsado laba arrimood oo labaduba sharciga ay khilaafsan yihin ama labaduba dhib ay leeyihiin ay kuu gudboonaadaan oo midun inaad samayso ay noqoto haddaad labadaba ka badbaadi kartid oo mafsado banaanka ka mari kartid taasaa waajiba lakin waxaa laga hadlayaa marka waddo kale aanay kuu banaanayn labadaa mafsado tayar baa la eegaya tayar baa la samaynaya si looga badbaado maxay taweyn waana tuu sameeyey nabiy llaahi khadir oo doontii qoladii bilaanoolka soo qaaday dee waa kii dildilaaciyey waayo dildilaacintaasi dee mafsado ayay ahayd doontaba in lagala wareegaana waa mafsado markaa doontooda waa iska kabkaban doonaan hadhow toole oo mafsadaha yar waa laga soo kaban karaae waa dildilaaciyey si aan mafsadada weyne aanay u dhicin oo a dee doontaba in lagala wareego walihaadaaba wuxuu leehay xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala liana almafsadatayni idaa tacaaradataa iqtusira calaa akhafihimaa laba mafsado haddii ay ku noqoto midun inaad samayso macnaa labada ta fudud baa lagu gaabsadaa calaa sabiili lmithaal waxaad heshay neef geela oo bakti ah iyo doofaar nool oo aada gowrici kartid daruuraana kuu qabato waad dhimanaysaa haddaad cuni weydo labadaa midun haddaad wax ka cuni weydo wax kaloo dee saddexaadoo xalaala oo aada baktigaa kaga baaqsataa ma jiro labada teebaa la qaatay neefka geele baktigaa baa la qaatay neefkani maaha muxaram lidaati sidiisa xaaraanu maahee gowrac la-aantan unbuu iminka u xaaraantimoobay dee doofaarkuna waa muxaram lidaati sidiisuu xaaraanayo xataa haddii la gowraco dee xalaal marnaba noqon maayo shayga sidiisa shareecadu ay u mamnuucday iyo iyo shayga markiisa hore xalaal ahaayee sabab min alasbaab u xaaraantimoobayna dee isku mid ma aha nacam ibnu xasm ayaa isagu wuxuu yihi walow kharaja alwaqtu lmaxduud waa wadaya xataa hadduu waktigii baxayo waa iska wadaya laakiin intaa waxaan filayaa jawaabteeda inaynu inaynu qadinay ayaanu malaynaya oo inagaa nidhi dee labada mafsado tayar baa la samaynayaa si taweyn looga baaqsado axaadiidtani waxayna tusinaysaa salaada maqrib waktigeedu inuu yahay muwasac inuu waktigeedu uu ballaadhan yahay oo waxay radin ku tahay qolooyinka yidhi waktigeedu waa mudayaq waa cidhiidhi waa intaa la weysaysanayo ee nacam la eedaamayo la aqiimayo laba ragcadood la tuka shan ragcadood la tukanayo laba ka horeeya iyo maqribka nacam ama maqribka iyo labada ka dambeeya marka haddii waktigeedu sidaa cidhiidhi u yahay dee lama yidhaahdeen iska casheeyo dabeetana kadib maqrib tukada laakiin waktiga maqribku waa waa muwasac weeyi waa ballaadhan yihi sida saxiix ah axaadiidan iyo axaadiid kaleo ayna soo martayana taa waa tusinaysa oo maa lam yasqut ashafaq alaxmar casaankaa qoraxdu ay ka tagtay inta aanu dhicinba waktigii maqribku waa joogaa nacam in markaa arrintan sidaa abudarda uu yidhi ay tahay sida raajixa oo haddii raashinkaasi dee uu u baahan yahay uun oo naftiisu iyo qalbigiisu uu ku maqnaanayo un uu horraysiinayo waa sida ay ku tageen saxaabo kalena sida ibnu cabaas iyo bacdu taabiciin sida xasan alxasan ibnu cali nacam wakayruhu haddii uu sooman yahay dee sababuu salaada dib ugu dhigaama jirto laakiin meesha raashinkaas uu yaallo waa inuu ka taxawulo uu ka wareegay yidhaahdeen ahlulcilmigu si aanay naftiisu raashinkan aanay ugu maqnaan isaga oo salaadii tukanaya miyaa la odhan karaa tani waa min baabi taqdiimi xaqi ilcabdi calaa xaqi illaah haddii saa la idhahdo ka warrama markuu idha hadaad gaajoonaysa raashinkaaga iska cun salaadu ha kuu dambaysee xaqii addoonkaa la horreysiiye xaqii ilaahayna dib baa loo dhigo taasina waa meelka dhac miyaa la odhan karaa hay waayo ya nacam yani waa min baabi siyaanati xaqi illaah waa siyaana lixaqi illah ilaalin xaqa ilaahay la ilaalinayo oo la rabo in ilaahay salaad dhamaystiran loo tukado awgeed ayuunbaa raashinkan in la horeysiiyo loo sharciyeeyey nacam marka xaqii ilaahay ilaalintiisa ayaa arrintan keensatay weeyi baabun idaa duciya alimaamu imaamkii haddii loo yeedho ila salaati salaada loogu yeedho wa biyadihi iyadoo gacantiisana uu ku jiro maa yaakulu wuxuu cunayaa muxuu yeelayaa qala xadaثna cabdالعaزيiز بn cabdالlahi qala xadaثna ibrahim can صالح عan ibni شihaabi qala akhbaranii jacfar bna cmr bn umaya ana abaahu abihiba qaala wuxuu hi ra'aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam oo yaakulu cunaaya diraacan waxa uu cunaayey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam neef adhiya markaa lugtii ayuu cunayy yaxtazu minhaa isagoo wax ka goosanaaya faduciya waxaa loogu yeedhay ila salaati salaadii baa loogu yeedhay macnaa midi kuma goosanayna dee afkiisuu ku goosanaya wayaan macnuhu faqaama waa kacay oo fataraxa sikiina mididii buu tuuray oo fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan marka xadiidkan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii loogu yeedhay salaada yeedhmada imaamka loo yeedhaana marka fii xaqihi la eego iqaamada la aqiimay ayay la xukum tahay oo iqaamada dee waxaa lagu kicinayaa dadkan maamuumiintaa imaamkana dee yeedhmadaasi ayaa ayaa u dhiganta la yidhi waa la aqiimayaa kaale ayaa iqaamadii u dhiganta fii xaqihi marka la eego marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam raashinka waa ka kac culimada qaar waxay idhahaan xadiidkan iyo axaadiisdii hore waxaa la isku waafajinaya dee xadiidkan wuxuu tusinayaa raashinka in la cunaa inaanay waajib ahayn fabda-u bilcishaa aanay wujuub faa'iideynahayn oo qofku uu iskaga kici karo dee salaaddiisa uu iska tegi karo laakiin taasi xadiidku kuma cadda oo dee waxaaba dhici karta rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee hilibkanuu cunaayo inuu ka dhammaystay dantiisii oo intaasi ay kaga filaatay tabwiibka bukhaarina waxaa ka muuqda baabun idaa duciya alimaamu ila asalaati wa biyadihi maa yaakul inuu imaamku dadka kale u ka duwan yihi haddii imaamkii salaadii loogu yeedho ama salaadii la aqiimo isagoo raashin cunaya inuu isagu uu ka kacayo halka ma qofka maamuumka ahi isagu uu iska cunayo raashinkiisa ilaa uu ka baahi gudanayo oo kadib salaada markaa uu tegayo nacam walihaada baa rasuulku kelimaadku isticmaalay idaa udica cashaaءu axadikum midkiin haddii raashinkiisa lasoo dhigo marka amarkaasi inuu ku wajahan yahay ma'muumiinta oo aanu imaamka ku wajahnayn ayaa bukhaari raximah allahu tacaala uu axaadiida ka fahmay waayo imaamku isagoo haddii iyadoo salaadii loogu yeedhay ama la aqiimayba uu cunitaankii raashinka uu iska sii wato ilay dadkii ayaa sugaya waxaa ka dhalanaysa inuu dhibaateeyo jamaacadii sugaysay walihaada waa inuu isagu dhibaatadiisa uu taxamulo oo u dulqaato si dhibkaa caamka ee dee jamaacada dhane sugaysa uu u baajiyo baabun man kaana qofka ahaada fii xaajati ahlih mid uu naftiisa iyo dee reerkiisaba u khidmaynaya fa uqiimat isalaatu oo salaadii la aqiimay oo fa kharaja baxay markaa baabkanna wuxuu bukhaari uga jeedaa ila waa kii sheegay waxyaabaha jamaacada looga hadhi karo ama looga habsaami karo marka inaanay ka mid ahayn dee qofka dan kasta oo uu leeyahay oo danaha adduunye ka midii waxyaabaha salaatuljamaaca looga hadhi kara ama looga habsaami kara ayuu tilmaamaya oo kii raashinka cunaya haddii la yidhi raashinkaaga cun ilaa aada xaajadaada gudanaysid oo markaa salaada kaalay dee mid kasta oo hawl gacmaha ku hayay maaha macnaheedu in la odhanayo hawshaada iska dhammayso oo kadib kaalay haddii sidaa la odhan lahaa jamaacaba ma jirteenba nin waliba dee nin waliba hawl adduunye ayuu ku jiraa hawshiisuu iska wada lahaa mid dukaan iibinaya iyo mid caana shubaya iyo mid shaah karinaya iyo mid waxa weeyaan qof mudaaya iyo mid waliba hawl buu ku jiraa qala xadaanaa aadamu qala xadaanaa shucba qala xadaanaa alxakam can ibraahim can ilaswad qaala wuxuu uhi sa'altu waan weydiiyey caaisha ma kaana anabiyu rasuulku muxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yasnacu mid sameeye fii beytihi gurigiisa ku sameeya qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa yakuunu mid ahaada fii mihnati ahlihi tacni waxay ujeedaa khidmata ahlihi mid u khidmeeya ehelkiisa marka tafsiirka tacni waa tafsiirkii aadam ibn abi iyaas oo sheekhu lbukhaari ayaa mihnada ku fasiray bimacnaa alkhidma waana siday tahay faidaa xadarat isalaatu salaadu marka ay timaado kharaja ila salaati salaadu u bixi jirayo waxaa hawl uu wado waa joojin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkani wuxuu tilmaamaya dee howlaha kale ee dee adduunye qofku usoo noqon karo oo daruuro ama xaajo adagoo dee keensanaysa inuu uga baaqdo jamaacadii ama uu uga habsaamaa aanay jirin inaanu kusii mashquulsanaanahayn ee uu ka tegaayo marka salaada laa qiimo oo aanay raashinkii iyo waxyaabihii kale aanay la mid ahayn walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam howlaha kale uu wada uu joojin jiray oo salaatu ljamaaca waxa weeyaan uu bixi jiray mar haddii la aqiimo khidmata ama fii mihnati ahlihi kelimatu lahli qofka naftiisaa loo isticmaalaa oo fii mihnati ahlihi ay fii mihnati nafsihi waana sida riwaayaadka kale ay fasirayaan oo caaisha radia allahu canha waxaa rasuulku uu qaban jiray markii la weydiiyey waxay tihi ma kaana ilaa bashara min albashar bashar bashara ka mida ayuunbuu ahaa yuflii thawbahu wayaxlubu shaatahu wayakhdumu nafsah wa fii riwaayati yukhayitu thawba maradiisu toli jiray wayaksifu nacla kabtiisana waa yeelan jiray wayaxlibu shaatah neefka adhiga irmaanna waa maali jiray wayakhdumu nafsa naftiisana waa u khidmayn jiray wayarqac dalwahu waadaantiisu haddii ay dolooshantana waa kari jiray iyadana walaa ra'aytuhu daraba biyadihi imra'atan walaa khaadiman isagoo gacantiisaa ku garaacay gabadh ama qof shaqaalaana maan arag bay tihi caaisha radia allahu canha marka waa rasuulka tawaaduciisa ayaa taa laga qaadanaya iyo ninku acmaasha gurigiisa inaanu iska kibirin ee naftiisa u khidmeeyo oo reerkiisa waxa weeyaan sidaasoo kale uu u khidmeeyo waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa howlaha noocaasi qofka inaanay cibaadada ka mashquulin iyagoo howlo wanaagsana haddana inaanay cibaadada ka mashquulin waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray faidaa xadarat isalaatu kharaja kaanahu laa yacrifunaa salaadu marka ay timaado waa bixi jiray sidoo uu yahay midaan naba garanahaynba oo dhaqaaqi jiray baaba man sallaa bاnnaas ka dadka tukiyey wahuwa laa yuriidu isagoo aan doonahayn wax kale ila an yucalimahum inuu bara mooyaane salaata anabiyi sala allahu calayhi wasalam salaada rasuulka iyo wa sunatahu sunadii rasuulka midaan ujeedadiisu marka hore ahayn inuu tukado dee wakti salaadeedba iyadoon la joogin dadka tukiye isagoo doonaya inuu salaadii rasuulka baro qala xadaanaa muusa ibnu ismaaciil qala xadaanaa wahayb qala xadaanaa ayuub can abi qilaaba qaala jaaءanaa waxaa noo yimi malik ibn xuwayri fii masjidina hada masaajidkayganu noogu yimi faqaala wuxu uhi inii anigu liusalii bikum ay lakum idinkaan idiin tukana manaa idin tukinaya wamaa uriidu mana doonaya asalaata salaadna dooni maayo marka labada kelimood miyaan iska hor imanayn usalli bikum waan idin tukinayaayo iyo wamaa uriidu salaad salaad dooni maayo macanaa salaada haddaanu doonayn miaana macnaheedu noqonayn inaanu niyoonba mee sidaa noqon mayso oo inuu ilaahay u tukado ma anfinayo iyo inuu salaada uu niyeysto toona laakiin wuxuu tilmaamaya u ta'kiidinayaa uun iyadoo wakti salaadeed aan la joogin waxaa sabab ugu noqday inuu tukadaa inay tahay inuu doonayo inuu baro salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam usallii waxaan u tukanayaa kayfa ra'aytu sidaan arkay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka oo yusallii u tukanaya waayo dee ammaanaa dusha laga saaray oo xadiidkii salluu kamaa ra'aytumuuni usallii isagaa maalik ibnu xawaarit rasuulka ka wariyey isaga iyo dee raggii la socday ayaanu rasuulku dardaarankaasi si gaara u siiyey isagoo ummadda o dhan ku wajahan marka xaq bay noqotay dardaaranka hadda inuu ummadda kale uu gaadhsiiyo faqultu waxaan ku uhi liabi qilaaba oo waxa weeyaan ismuhu cabdullaahi waana taabici kayfa kaana yusallii sidee buu u tukan jiray qaala wuxu uhi midla shaykhina haada sheekha yagani siduu u tukado ayuu u tukan jiray qaala wuxu uhi wa kaana wuxuu ahaa yacnaa shaykhuhum sheekhoodaasi uu leeyay sida sheekhan u tukan jiray shaykhan buu ahaa oday yajlisu fadhiista idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaado min asujuudi qabla an yanhada intaanu kicin horteed fi rakcati اluulaa ragcadda hore aanu ka kicin ee min arakcati اluulaa oo bimacnaa wuxuu la iman jiray jalsat اlistiraaxa ayuu la iman jiray oo markiiba ma kici jirin markuu ragcadda labaad u kacayo ama ta afraad u kacaye ee waa xoogay waa yaro fadhiisan jiray sidii rasuulkuba alayh isalaatu wasalaam uu samayn jiray sida raajixana jalsat اlistiraaxa miday cila un keentay may ahayne waa sunat min sunani الsalaa waa suna sunayaasha salaada ka mida weeye sheekhanuu sheegayaana waa camr ibnu salma camr ibnu salmana waad garanaysaano maalintaana oday buu ahaa hadalkaa la lahaa maalinna wuxuu ahaa inankii yaraaye gacantiisu ay xeedhada ku wareegeysay ee rasuulku uhi yaa ghulaam sami اllah wakul biyamiinika wakul mima yaliik inan yaroo kastaaba haddii ilaahay nafta u daayo maalin buu sheekh noqon doonaa oday uu noqon doonaa yaa hulaam baa maalin lagu lahaa maalinna odaygaasi siduu u tukado ayaa la lahaa nacam marka xadiidkan masaladaasi ayaa uu ku cad yahay rasuulkuna waa sameeyey sidan calayhi salaatu wasalaam tacliimu nnaasi asalaata bilficil in dadka salaada lagu baro bilficil oo markii anas ibnu malik iyo uu tegay gurigooda lagu casumay quumuu liusalli lakum waa kii yidhi xadiidkuna waa ina soo maray waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dee u tukanayay si uu salaada uu baro asbaab kale awgeedna waa u tukaday sida citbaan ibnu maalik oo kale si gurigiisa meel ka mida masjid ahaan uu ugu calaamadiyo oo masjid ulbeyt uu meeshaa uu uga dhigto saxaabigan markaa maalik ibnu xuweyritna isaguna sidii ayuu sameeyey oo dadka ayuu salaada baraayey dadkana salaada in afka looga sheegiyo atacliimu bilficil in ficil ugu baro waxaa xeel dheer in ficil waxa weeyaan lagu baro waayo tadbiiq buu ficilku wataa dabiqitaan hadalkii la dabaqayo oo camal waxa weeyaan loo rogayo baabun ahlulcilmi cilmiga ehelkiisa iyo walfadli dadka fadliga u saaxiibka dheeraadka ay dadka kale khayr dheer yihiin ayaa xaqu u mudan bilimaamati dadka inay tukiyaan qال xdثna إسحاq بن نصr qال xdثna xusein عan زائd عan cabdالmلك بن cmayr qال xdثnii abu burd عan abi muسى qاal mariض النabiy slى الlه عalيه وasلم rasuulka ayaa xanuunsaday faاshtda maraduu xanuunkiisii baa daraaday faqaala wuxuu uhi muruu fara abaa bakri falyuصلii bالnaas dadka ha tukiyee faqاalat caaئiشhaةu waxay tidhi inahu rajulu isagu waa nin raqiiq qalbi jilicsan إidaa qaama hadduu istaago maqaamaka ama markuu istaago meeshaada lam yastaطic ma awoodi an yusaliya bالnaas dadka inuu tukiyo an an yusmicahum sawta inuu dhawaaqiisa maqashiyo qaala wuxuu uhi muruu fara abaa bakri falyusalii bالnaas facaadat waa ku noqotay oo faqaala wuxuu yihi murii abaa bakri falyusalii bالnaas faina kuna idinku sawaaxibu yuusufa yuusuf kuwii waxa weeyaan makrigiiyo shirqoolka u dhigay baa tiin faataahu rasuulu dumaro bmacna faataahu rasuulu waxaa abubakar u yimi ciddii loo diray fasallaa binnaasi dadkuu tukiyey abubakar fii xayaati اnabiyi salى اllahu عalayh wasalam iyadoo rasuulku weli uu nool yahay oo aanu rasuulku dhiman xadiidka hore inoo soo maray oo fawaa'idiisa ilaa labaatan faa'iido oo xaafid ibnu xajar uu ka soo saarayna qaar ka mida shalay ayaa waxa weeyaan aynu tilmaanay caaisha maxay ahayd sababta ay xusein sababta ay abubakar inuu imaam noqdo ugu diideysa maxay ahayd inuu sax in la dhibsado an yatashaama minhu nnaas ti tiri waxaa ii muuqatay qof halkii rasuulka istaagay dadku inaanay jeclaanahayn oo fa ina kuna sawaaxibu yuusufa maxamed cabdillaahi me a hadalka ayuu rasuulku ku yidhi waay caaisha iyo mise caaisho qura riwaayaddan waaba ku cadday caaisho qura inay tahay muri abaabakrin falyusalli binnaas faina kuna sawaaxibu yuusuf halkay ka shabahdaa marka sawaaxibu yuusuf ma waxaa loo jeedaa dumarkii faraha badnaa mise gabadhii zaleykha la odhan jiray siday yidhaahdeen a macanaa waxay iska shabahaan muujintay gabadhaasi muujisanaysay waxay dooneysay waxaan ahayn oo inay dumarka casuunta bay muujisanaysay waxaanay dooneysay inay quruxda yuusuf la arkaan ay u cudur daaraan caaishana waxay muujisanaysaa abubakar inaanu dadka tukin karin likatrati bukaa'ihi waxa ay dooneysaana waa inaan aabbaheed la dhibsan marka wejiga tashbiih waa ka waaye qaala xadaanaa cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbaranaa maliku can hishaam bni curwa can abihi can caaisha um اlmuuminiin radi allahu canha anaha qaalat waxay tidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxuu uhi fii maradihi xanuunkiisii dhexdiisa oo xanuun ku dhintay muruu fara abaa bakri yusalii biاnnaas dadka ha tukiyey qaalat caaishatu waxay tidhi qultu waxan ina abaa bakrin idaa qaama markuu istaago fii maqaamika halkaad istaagi jirtay lam yusmic innaasa dadka ma maqashiinayo an laa yastaiic yusalii biاnnaas dee riwaayaddanaa fasirtay waxaanu awoodahayn inuu ahaa maqashiinta min albukaa'i oohin awgeed uu ooyayo famur far cumar falyusali linnaas dadka ha tukiya faqaalat caaishatu waxay tihi faqultu lixabsa waxaan ku uhi quulii lah waxaad ku tidhaahdaa ina abaa bakrin ixoojiya waxaad tidhahdaa ina abaa bakrin idaa qaama fii maqaamika lam yusmic innaasa min albukaa famur cumara falyusali linnaas